will have a very good day.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa washington waa subax khamiisa oo bisha januari ay tahay toddoba sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggana internetka ee v o a somaly com afrikada bari saacaddu waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada saaka aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a maamul goboleedka puntland oo ka hadlay tirada dadka qaxootiga ee etoobiya kasoo galaya dhulka soomaalida ee xuduudda dhinacaasi dadka muhaajiriinta sanadka ee qulqulka u socday ama ka gudbay puntland soo galay iyo inta ka baxday waxa weeye dadka soo galay waxay dhan tahay sanadkan inta ee, soo gashay ha inta ka baxdana waxay dhan tahay
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlayso geerida allaha u naxariistee wariyihii b b c da axmed cabdinuur oo ku geeriyooday london sidoo kale waxaan idiin haynaa xer ilaaliyaha maamul goboleedka jubbaland oo ka hadlay musuq maasuq ay ku kaceen qaar ka mida xubnaha maamulkaasi waxaan sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee mudaaharaadyada ka socda caasimadda maraykanka ee washington d c iyo guusha xisbiga dimuqraadiga ay ka gaareen doorashada aqalka sanadka ee dalkan maraykanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal oo noo akhriyo
booliska caasimadda maraykanka ayaa amar ku bixiyey arbacadii in la xiro wadooyinka soo gala dhismaha xarunta sharci dejinta maraykanka ee aqalka capital hill ee washington taasoo loo sabeeyey inay jirto halis amni oo dibadda ah xilli kumanaan taageerayaasha madaxweyne donald trump ay gudaha u galeen xaruntaasi iyagoo ka mudaharaadaya kulankii xubnaha koongareska ee xaqiijinta guushii madaxweynenimo ee joe biden golaha aqalka sanadka ayaa fasax galay iyagoo markaasi ku guda jiray hanaanka xaqiijinta codadkii ergada doorashooyinka ee electoral college ee joe biden waxaana lasoo wariyey in madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mark bins ay ilaaladiisa kasoo saareen dhismaha iyagoo adeegsanaya wadooyinka dhulka hoostiisa mara muuqaalo la duubay oo dhex wareegaya qadadka baraha bulshada iyo warbaahinada maraykanka ayaa muujinayay taageerayaasha trump oo jebiyey xadkii booliska ee aqalka koongareska ee capital hill islamarkaana dhex wareegaya gudaha xarunta telefishinada ayaa soo wariyey in ciidan iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya halkaasi la dhoobay xilli qaar ka mida mudaaharaadayaasha ay isku dayayeen inay jebiyaan albaabada iyo daaqadaha dhismaha aqalka markii dad badan ay isugu soo xoomeen dhismaha xarunta sharci dejinta oo booliska isku dhaceen ayuu madaxweyne trump bartiisa twitter-ka qoraal uu soo dhigay ugu baaqay in la taageero booliska caasimadda iyo laamaha amniga lana ilaaliyo nabadgelyada duqa magaalada washington murey bowser ayaa banda u dhaqangalaya lixda fiidnimo kusoo rogay magaalada washington kaas oo qayb ka ah tallaabooyinka lagaga hortegayo rabshadaha dhinaca kale john osef oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegtay arbacadii inuu ku guulaystay kursiga labaad ee doorashada qaaska ah ee labada xubnood ee aqalka sanadka u matalaya gobolka georgia taas oo xisbiga dimuqraadiga siinaysa inay la wareegaan maamulka aqlabiyadda labada aqal ee sharci dejinta maraykanka rafael warner oo ah wadaadka kiniisadda magaalada atlanta ayaa ku guulaystay xubinnimadii uu u tartamayay ee kursiga golaha sanadka ee maraykanka ee gobolka georgia laga soo doorto wanag ayaa sidoo kale waxa uu noqonayaa qofkii ugu horreeyey ee kasoo jeeda dadka madow ee maraykanka ee ku guulaysta kursi aqalka sanadka gaar ahaan gobolka georgia oo ku yaala koonfurta maraykanka kana mid ah koob iyo tobankii gobol ee addoonsiga uu sida weyn uga jiray ee maraykanka ka hor talaadadii xisbiga jamhuuriga ayaa aqlabiyadda golaha sanadka ku haystay konton halka dimuqraadiga ay haysteen sideed iyo afartan guusha osef iyo wonag ayaana tiro isla eg ka dhigaysa labada xisbi iyadoo madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee maraykanka kamala harris oo golaha shir gudoomin doonta ay koob iyo konton ku noqonayso xisbigeeda taasoo siinaysa dimuqraadiga aqlabiyadda labada aqal ee sharci dejinta maraykanka ugu yaraan konton ruux oo ah dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ayaa arbacadii lagu xiray hong kong iyadoo tallaabada xabsiga lagu dhigay dadkaasi ay noqotay howlgalkii ugu weynaa ee ka dhan ah mucaaradka hong kong ee loo cuskado sharciga cusub ee ammaanka qaranka oo dhowaan halkaasi laga hirgeliyey wararka kasoo baxaya hong kong ayaa sheegaya in dadka la xirxiray arbacadii ay ku jireen xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee hong kong kuwaasoo ka qaybgalay doorashooyinkii hordhaca aan rasmiga ahayn ee bishii juulaay iyagoo ujeedku ahaa inay kusoo xushaan musharaxiinta uga qaybgalaysa doorashada baarlamaanka oo markii hore loo asteeyay bisha sebtembar
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal ayaa warkii dunida noo akhrinayay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka puntland ayaa sheegay inay aad u yaraatay ilaa iyo sanadkii dhammaaday qulqulka muhaajiriinta ethoobiyaanka ee kusoo qulqulaya soomaaliya una gudbaya sacuudiga iyagoo ka gudbaya xadka puntland waxaa sidoo kaleeto isla sanadkii dhammaaday yaraaday dadka ka tegaya yeman ee isugu jira qaxootiga yemaniyiinta ah iyo soomaalida dalkooda dib ugu laabanayso sida uu v o eda u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland maxamed cali nuur jubba oo u waramay wariyaha v o eda ee garowe nuux muuse birjeeb dadka muhaajiriinta sanadka ee qulqulka u socday ama ka gudbay puntland soo galay iyo inta ka baxday waxa weeye dadka soo galay waxay dhan tahay toddobiyo toban kun laba boqol soddon iyo shan sanadkan inta soo gashay ha inta ka baxdana waxay dhan tahay saddexiyo toban kun saddex boqol sagaashan iyo lix marka loo eego sanadkii hore oo ahayd sanadkii hore waxay dhammey tirada guud soo gashay afartan kun sideed boqol sagaashan iyo labo halka tirada baxday oo ka baxday puntland ay dhammeyd soddon iyo sideed kun afar boqol afartan iyo kow dabcan halkaas waxaad ku dareemeysaa in farqi weyn uu udhexeeyo inta soo gashay inta ka baxdayba sababtoo ah dad aad iyo aada u xoogan baa sanadkii hore qulqulku ahaa sanadkuna aada buu u yaraa sababuna waxaan ka dhigaynaa maadaama coronavirus iyo dalkii maadaama lockdown la geliyey iyaduna ay ahayd sababaha joojiyey qulqulkii iyo socodkii maadaama xuduudihii la xiray isu socodkii la joojiyey dhammaan howlahaasoo dhan waxay ahayd howla halkaas hakadka weyn ay dhinaca ka galay oo dhibaatada anagoo isticmaalayno meediyaha iyo wacyigelinta iyada laftigeeda aan mar walbana jeclayn inaan ku yarayno dhibaatooyinka iyo socodka iyo tahriibta iyo waxyaalaha ay keeni kardho ama dhibaatooyinka ay la kulmi karaan dad kuwa badan oo maskaxdooda bedelay oo dib u noqdana way jiraan agasi maxaad ka hadashay kuwa soo galayo iyo kuwa ka baxayo marka wasaaradda sidee u ogaataa tusaalehaan marka lasoo galayo la garay markay ka baxayaan oo kale
dabcan wasaaraddu arrimaha guduhu waa waa mas-uulkii dhaqdhaqaaqa iyo movementiga dadka iyo bulshada iyo la socodkooda annagoo isticmaalayno degmooyinka iyo gobolada deegaanada ee wasaaradda arrimaha gudaha hoos yimaado ayaan waxaan sameynay ingeejgaraynay amase aan xoojinay dhaqdhaqaaqa si loo ogaado degmooyinka iyo dhulka ay soo mareen annagoo islamarkiina isticmaalayno dowladihii hoose kana wacyigelinayna inaan dadkaas dhibaato loo geysan oo muhaajiriinta meesha marhayo in macaamil fiican ay la yeeshaan si mataqaanaa xaquuqul isaanka iyo bini-aadinimada ay ku jidho dadku markuu saasoo kale u qulqulayo in shuruucda internationalkana la dhooro ayaa waxaan ka wacyigelinaa bulshooyinka ogaanshahana waxaa noo jooga dad la socda xaaladaha iyo socodka iyo dhaqdhaqaaqa dalka maadaama ay wasaaradda arrimaha gudaha mas-uul ka tahay marka dadkaasi aad tiri dalka way kasii baxayeen xaggee u baxayeen
inta badan eh, dadkaas gudbahayo waxay u gudbayeen dhinaca yeman iyagoo kasii qabanayay dhinaca em, eh, sacuudiya Eh, d- dabcan eh, adduunkuna waa ka dhacdaa maaha keliya annaga xaggeenna sababtoo ah waxaad la socotaa markaad aad aragtid dhinaca liibiya iyo socodka iyo qulqulka eh, muhaajiriinta iyo dadka tahriibayaasha ah iyo dhinaca turkiga iyo yurub oo dhan Eh, waxyaalaha dowladaha waaweyn ay ka qaylinahayaan ama eh, dowladaha gaamuray ay ka qaylinayaan aysan xal u waayeen inay wax ka qabtaan marka annagoo maamul eh, iyo dowlad curdun ah oo la daala dhaclaynayso sidii arrimahaas loo xoojin lahaa ayaan hadda annaguna dadaalkeenna iyo xoojinteenna iyo sidii eh, aan kor ugu qaadi lahayn dadkuna aan maskaxdooda u bedeli lahayn aada dadaal weyn baan ugu jirnaa howlahaasaan wax uga qaban lahayn kaasi waxa uu ahaa maxamed cali nuur jubbo oo u waramaya wariyaha v o eda ee garowe nuux muuse birjeeb wariye axmed cabdinuur oo ka mid ahaa wariyaasha ugu cansan soomaaliya islamarkaana muddo dheer ka shaqaynayay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa ku geeriyooday magaalada london oo uu muddo ku noolaa marxuum axmed cabdinuur waxaa sidoo kale uu ka mid ahaa wariyaashii kasoo shaqeeyey raadiyo muqdisho ka hor inta uusan ku biirin idaacadda b b c da haddaba geeridiisa waxaa xaqiijiyey eheladiisa iyadoo la sheegay inuu u geeriyooday xanuunka covid sagaal iyo toban si weyn ayay geeridiisa u taabatay wariyaasha iyo warbaahinta soomaalida taariikhdiisa iyo qofka uu ahaa allaha u naxariistee marxuum axmed cabdinuur waxaa warkan ka soo diray magaalada london wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil ilaahay ha u naxariistay axmed cabdinuur waxa uu ka mid ahaa tiirarka warbaahinta soomaalida waxaanu ka soo shaqeeyey warbaahinta dowladda soomaaliya iyo warbaahinta madaxa bannaan ee soomaalidaba telefishinka qaranka soomaaliya waxa uu ahaa midkood labadii wariye ee ugu horreeyey ee u akhriyey warka mar ayuu noqday wariyaha madaxweynaha soomaaliya ka hor dagaaladii mar kalena waxa uu noqday madaxa xafiiska wararka iyo kadib madaxa reediyo muqdisho idaacadda b b c da qaybteeda soomaaliga waxa uu ka noqday wariyaha magaalada muqdisho muddo kadibna waxa uu kusoo biiray b b c da qaybta london ee bush house iyo broadcasting house waxa aanu xilkaasi ka tegay horaantii sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii kadib markii barnaamijyadii idaacadda ee london loo raray magaalada nairobi cabdinuur sheekh maxamed isaxaaq waxa uu ka mid ahaa wariyeyaasha ay muddada dheer wada shaqeeyeen marxuum axmed cabdinuur waxa uu iga waramay qofka uu ahaa marxuum axmed ina lilahi wa ina ileyhi raajicuun saaxiib qaali ah ayaa naga geeriyooday walaalkay axmed cabdinuur bahda warbaahinta iyo soomaali oo dhan iyo gaar ahaan qoyskiisi xaaskiisi caruurtii waa uga wada tacsiyeynaynaa ilahay waxaan uga rajeynaynaa inuu isna ugu bishaareeyo jannadii waayo wuxuu ahaa qof sifihiisu ay yihiin sifaha ugu wanaagsan xagga dadnimada xagga maaragtay tixgelinta dadka anigu waxaan qiinay afartan sano iyo ka badan aad iyo aad baan maarata runtii aan u qirayaa inuu ahaa qof aad iyo aad shakhsiyadiisu boqolkiiba boqol ay u wanaagsan tahay oo sidii nala faray ay ahayd oo wanaag ay ku dhehnayd toddobaatemeeyadii baanu isqiinay macalimiin annagoo ah raadi muqdisho baan markii dambe ku biirnay markii dambena b b c da ilaa iyo aanu shaqada ka wada tagnay labadii kun iyo sagaal iyo tobankii aanu shaqada ka fadhiisanay marka runtii waxaa un aan dhihi karaa maanta waxay u ahayd warbaahinta guud ahaan soomaalida iyo ummadda soomaaliyeedba oo sida wanaagsan de codkiisa iyo maaragtay shakhsiyadiisa iyo sida uu xagga maaratay saxaafadda iyo warbaahinta iyo uu ugu fiicnaa ay markhaati cad u ahayd in maanta maalin aad iyo aad ay noo ahayd maalin ka duwan maalmihii hore hadda geeridu waa xaq ilaahay baan jannadii uga baryaynaa dadka soomaaliyeed oo dhanna waxaan leenahay qoyskiisii iyo ehelkiisiiba samariya imaan ilahay ha u naxariisto axmed cabdinuur cabdisalaan ibraahim hereri waxa uu isaguna ka mid ahaa shaqaalaha ay muddada dheer ka wada shaqayn jireen idaacadda b b c da waxa aanay ahaayeen saaxiibo dhow waxa uu iga warramay shakhsiyaddii marxuum axmed cabdinuur ma dhinta waa ilaahay isagaana loo noqonayaa cabdixaafido walaalo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo walaalkeen axmed cabdinuur runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aada u qiimo badan markay noqoto xagga shakhsiyadiisa iyo dadnimadiisa iyo markay xagga shaqadiisa saxaafadda noqotoba axmed waxaanu isku baranay magaalada muqdisho bishii abril sanadkii kii markaasoo ahayd markii igu horeysay ee shaqaan u taga magaalada muqdisho intii burburkuu dhacay axmedna markaa wuxuu ahaa wariyaha laanta af soomaaliga b b c da uga soo warama magaalada muqdisho wakhtigaa xaqiiqdu waxa weeye nin nin ka tegey ayuunbaa muqdisho kasoo warami karayey markay noqoto sida la isugu miisaamayo wararka kasoo baxayay dhinacyadii isdiidanaa ee magaalada muqdisho iyo markay noqoto sida uu ugu adkaysi badnaa in mihnadiisa saxaafadda iyo shuruucdeeda uu ku adkaysto oo dhinacna markaasi aanu u xaglinin axmed wuxuu ahaa nin tiisa ku haladag haddana wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dabci wanaagsan oo dadka aanay isdiidin wuxuu ahaa nin inta badan afgaaban oo qof qof ay isfahmaan mooyaane aan cid walba la sheekaysanin haddana dhinaca kale wuxuu ahaa nin aad u furfuran oo nin dabeecad adag laguma tilmaami karaynin axmed markii dambe london aan isugu nimina wuxuu ahaa nin aad u qiimeeya oo kuna adag warkana ugu taga iyo barnaamijyadaba halkay yaalaan ciddii kale ee samaysana u quudha oo runtii aad iyo aad ugu hambaliyeyn jiray dadka barnaamijyada wanaagsan soo saara ama wararka wanaagsan maaragtay markaasi diyaariya axmed ninka qiimaha le buu ahaa geeriduna waa xaq waxaan tacsi u dirayaa qoyskii uu ka baxay dhegaystayaashii ku xidhnaa iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun aamina muuse weheliye waxa ay ka mid ahayd shaqaalaha kale ee ay iyadana ka wada shaqeeyeen b b c da axmed allaha u naxariistee waxaa maanta naga nixisay oo na soo gaarta geerida walaalkeen axmed cabdinuur oo aanu ka wada shaqaynayna b b c da in muddo ah ilaahay ha u naxariisto wiilkiisa xaaskiisa qaraabadiisa iyo annagoo walaalihiisa shaqo ahayn iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed intuu codkiisa gaarsiin jiray ilaahay samire iimaan ha ka siiyo aniga axmed waxaan u aqiinay si weyn muddana waa la shaqeeyey waxaa b b c da shaqadeeda bilaabay isaga oo xamarka ah ee riboortarka ah oo xamarka soo warama magaalada muqdisho kasoo warama markii dambena anoo jooga ayuu u soo wareegay xarunta dhexe ee b b c da markaas daarta bush house deganayd ee magaalada london wadankan ingiriiska marxuumka oo geeridiisa ay naxdi ku noqotay bulshada taqaanay iyadoo ay baraha bulshada ku kulanto ay ku daabaceen tacsidiisa dad aada u badani waxa uu ka tegay xaaskiisa oo la yidhaahdo saynab yaasiin xirsi iyo wiil uu dhalay oo ay iminka ku wada noolaayeen magaalada london marxuum axmed cabdinuur oo aanu muddo wada shaqaynaynay waxa uu ahaa addoon wanaagsan akhlaaq afkaabni iyo qof ay dadka oo dhammi saaxiib ahaayeen allaha u naxariisto samiriyo iimaanaha ka siiyo qoyskii eheladii iyo saaxiibadii iyo weliba ummadda soomaaliyeed marxuum axmed cabdinuur oo ku geeriyooday magaalada london shalay duhurkii
weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o eda xeer ilaaliyaha guud ee maamulka jubbaland oo soo bandhigay warbixin sanadlaha ah ee soo gaarta xafiiskiisa xeer ilaalinta sanadkan tegay ayaa waxa uu sheegay inay jiraan kiisas la xiriira musuq maasuq warbixintan waxaa kismaayo kasoo diray wariyahayaga aadan maxamed salaad
xeerlaaliyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed sheekh cismaan siciid ayaa soo bandhigay warbixinta sanadlaha ahi ee xafiiska xeerlaalinta guud ee maamulka jubbaland ee soo gaaray sanadkii tegey xeerlaaliyaha ayaa soo bandhigay dacwadaha ciqaabta ee soo gaaray xafiiskiisa iyo guulaha ay ka gaareen iyo kuwa u baahan in laga gungaaro waxaana uu sheegay in sanadkii tegey uu xafiiskiisa soo gaaray afar boqol afartan iyo afar kiis waxaana uu sheegay in afar boqol iyo toddoba kiis xal laga gaaray halka inta dhimanna dhowaan lasoo gabagabayn doono oo xal laga gaari doono waxaan doonayaa inaan la wadaago shacabka reer jubbaland dacwadaha soo gaaray xafiiska xeerilaalyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland sanadkii tegay ee waxayna gaarayaan guud ahaan kiis ama dacwad ayaa soo gaartay sanadkii tegay ee xafiiska waxaana dhammaaday tiradaas aan soo sheegay eed waxaa dhammaaday oo dacwadahoodii go-aan laga gaaray oo maxkamadahoo dhan ka dhammaaday kiis halka kiis ay weli socdaan waxaa maxkamadaha darajada koowaad ee jubbaland ka furan dacwad ciqaabeed halka maxkamadaha racfaanka ee jubbaland ay ka furan yihiin sideed kiis ciqaabeed maxkamadda sare ee jubbaland waxaa ka furan hal kiis oo keliya oo ciqaabta ugu dambeyn wadarta guud ee kiisaska soo gaaray xafiiska xeerlyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland sanadka dhammaaday ee ka waa kiis ciqaabeed sidoo kale maxamed sheekh cismaan siciid ayaa soo hadal qaaday sida loo maareeyey kiisaskaasi waddooyinka loo maray fulinteeda si bulshada ay u helaan cadaalad ay ku qancaan dacwaduhu xafiiska laba dhinac bay ugu yimaadaan qaybna booliiska ayaa gungaarka soo sameeyo latuhusanaha soo qabto baaritaan kadib gungaar buu soo sameeya gungaarkaas buu xafiisku soo gudbiyaa qaarna xafiiska ayay toos u yimaadaan oo dadweynaha ayaa cabasha toosa u soo gudbiyo oo kiiska wuxuu ka dhaqaaqa ka bilowdaa xafiiska xeerilaalyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland way dhici kartaa cabasha way jiri kartaa laakiin annagu waxaan u hoggaansanaa oo keliya sharcigu waana maxaa la yidhahdaa mas-uuliyad baa naga saaran dadka inaan u shaqayno adeeg cadaaladeed siino waana siinaa sanadkii soo dhaafnay intaasaa u qabadnay marka way run cabashadu way jiraysaa laakiin cabashadaas waa la baaraa maxkamadaha darajadooda kala duwan oo saddex darajood waxaa loo sameeyey in ay cabashadu dhamaato qofka haddii maxkamadda darajada koowaad ay go-aanka gaarto oo weli uu qabo uu tabanayo cadaalad darro inay jirto waa in waxaa u furan sharciga uu siinaya abiil maxkamadda racfaanka maxkamadda sare saddex maxkamadood hadday marto oo ugu dambeyn dib u eegis sharcigu tilmaamaya la sameeyo ani waxaa aaminsanahay inaan intaas oo qofood aynan isku raacayna qalan marka saa darteed ay dadku annaga ku dadaalno mar walba inay dadka cadaalad helaan xeerlaalyaha guud ee jubbaland ayaa sheegay in ay jiraan mas-uuliyiin lagu eedeynayo musuq maasuq baaritaanadooduna ay dhammaadeen isagoona caddeeyey in ay jiraan kiisaska musuq maasuq la xiriira dhowaanna maxkamad la horgeyn doono kiisaskaas musuq maasuqa dad mas-uuliyiin oo dowladda xelalka hayo ayaa maxaa la yidhahdaa ku jira baaritaankoodana qaar baa soo gabagaboobay waxaa hadda waxaa lagu jiraa fasaxii garsoorka ee sanadlaha ahaa marka kasoo dhammaanen insha allahu tacaala dacwadahaas waa la gudbiyey maxkamadda ay horyaalaan mudeynta kiisaska la mudeynayo kiisaska ugu horreeya ku jiraan wayna ku jiraanoo insha allahu tacaala maalinta ay soo gabagabowdo oo aana maxkamadda horgelin bulshada waa la wadaagina laakiin waxaa iga xaqiijinayaa kiisas musuq maasuq inay jiraan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
magaalada melbourne ee dalka australia ayaa waxaa aas loogu sameeyey sheekh maxamed nuur faarax oo dhowaan lagu dilay guri ku yaala bartamaha magaaladaasi jaaliyadda soomaalida ayaa ka murugoonaysa dalkiisa iyadoo boqolaal ka mida ay ka qayb galeen aaskiisa wariyaha v o e da ibraahim cumar baafo oo aaska ka qayb galay ayaa warbixintan noo soo diray
allah u naxariistay sheekh maxamed nuur faarax ayaa lagu aasay magaalada melbourne iyadoo ay ka soo qayb galeen aaskiisa boqolaal qof oo muslimiinah soomaalina ay u badan tahay sheikha ayaa dhowaantan lagu dilay magaalada melbourne soomaalidii ka soo qayb gashay aaskiisa ayaa iiga waramay shakhsiyadda shiikha waxaana ugu horeyn dadkaasi aan la hadlay oo ka mid ahaa cabdulqaadir suudi oo loo yaqaano dhiidhiile bismillahi raxmaan raxiim sheekh maxamed ninyo waxaan ku aqaanay nin wadaada nin wuxuu ahaay runtii afkiisa iyo maaratay ficilkiisaba laga nabad galo waxa un maanta markhaati looga furi karaana waxay tahay keliya inuu ahaa nin fiican mujtamaca si fiican looga yaqaano saaxiibo badan leh saaxiibadiisu xataa aysan ku salaysnayn gruub gaarah ee cid walba maarata la macaamila intaas ayaan baan ka aqaanaa ilahayna waxaan uga rajaynayaa maaragtay kitaabkiisa camalkiisa wanaagsanaa inuu migta ka siiyo sheekh maxamed allah u naxariisto wuxuu ahaa aniga saaxiibkay u ahaa aad baana u aqiinay dadka isku dhow yahayn baan ahaa marka aad baan u aqaanay marka waxaa lagu yiqiin waxaan ku aqiinay nin shiikha oo shiikh weyn oo la yaqaan oo caan ah waxaan ku aqiinay nin cido badan oo khiyaar ah oo afgaaban oo dadka caawiya oo dadka qur-aan ku akhriya oo dadka maanaa wixii oo looga baahan yahay laga helo sidoo kale cawil xuseen waxa uu deganaa guriga sheekha lagu dilay xilliga uu qur-aansaarka ku waday ninka madaxa loogu jiray sida ay boolisku xaqiijiyeen ha bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la dhahaa cawil xasan xuseen waxaan ahay saaxiib qaasa ayaan sheekh maxamed la ahaa xaafadda uu ku dhintayna waa deganaa marka maalintii uu dhintay marka runtii aad ayaan uga naxay communitiga soomaalida runtii iyo muslimiintaba aad ayay uga naxeen nin wuxuu ahaa ehlu shiiqa oo aad loo jecel yahay oo dadka aad u caawiyo oo farxad badan oo ismail maaragtay qurux badan oo farxad le leh markaad la kulan dhalinyaro ay asxaab ahaayeen shiiqa oo aaska ka qayb galay ayaa iyana ku tilmaamay inuu ahaa shakhsi ixsaan iyo cibaado badan sheekheenna walaalkeen sheekh maxamed nuur faarax oo geeriyooday maalintii sabtiga ah dadkan ila safanna waa raggii asxaabtiisa khaaska ahay ay wax badan isu soo noolaayeen halkan dalkan australia iyo uganda cusmaan iyo sheekh nuur iyo maxamed cabdi waa raggii ay isku guri joogeen cusmaan afar sano isla deganaayeen raggaana ilaa kii ay isku meel ku noolaayeen marka waa ujeedaa sheekh nuur raggii la dhashay iyo cabduqaadir kulligood raggan asxaabtiisii khaaska ahaa waaye marka sheekha allah u naxariisto sheekh fiican oo aad loo jecel yahay aniga khaas ahaan waxaan ka mid ahaay communitiga ama raggii ay iskula dukan jireen masaajidka north melbourne salaad ma jirin shaqo walba ha ku jiro ilaa ninka waa imaan jiri masaajidka waana ku tuki jira wakhtigiisa nin aad loo jecelayo afgaaban oo ahay بسم الله وبالله وعملة رسول الله
allah wada naxariisto dhammaanteena iyo ehelkii qaraabada dadhan waa ugu wada tacsiinayna insha allah ina lilahi maa aqada walahu maa acطaa wakuli shayin cindahu biajali musama faltaswir faltaxtasib ayaan leena dhammaan insha allah waxaan u tacsiidaynaa meeshaan hadeertan walaalahay dhammaanteed idla wada taagan iyo ehel iyo qaraabi asxaab intaba laga soo bilaabo uganda ilaa iyo australia waan ugu wada tacsiinaynaa insha allah walaalkeena geerida ku timid waxaan leenahay jannatalfirdows allah ka waraabiyo sheekh maxamed waxa uu dalkan yimid horaantii sannadii labada kun shan iyo tobankii waxaana uu gurigiisa dhabta ah uu u hoyday bilowga sannadkan laba kun kow iyo labaatan ibraahim cumar baafo wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
markana dhinacii heesaha haddii aan u gudubno waxaan soo qabanayaa fanaanka mursal muuse
maqashaadiilata dhololaysa ma dhimbiil cishqibaa ku dhalaashay ma ilmo dhardada dhabankaygu soo imaadigan waadhka hilowga ma ilmo dhardada dhabankaygu soo imaadigan waadhka hilowga ma dhimbiil cishqibaa ku dhalaashay ma ilmo dhardada dhabankaygu soo imaadigan waadhka hilowga ma ilmo dhardada dhabankaygu soo imaadigan waadhka hilowga markastoo lagu dheehda la dhayga midhka aadi dhaxda igu dhehe
guud ahaanba idaacaddeenii subaxnimo ay idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dhadhiilana idhex yaray dhegayso dhaydoo idhiste dhegayso amba waan ku dhaqday u dhaado